بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى تخفيف إن إن فضينteeda iyo wa anna anna fududaynteedii iyo wa kaanna kaanna fududaynteedii iyo walaakina fududaynteedii way tahay watukhafafu inna inna ayaa la fududaynayaa innadii almaksuuratu la kasrinaayay fayughiru wuu badanayaa ihmaaluhaa camal halaynteeda naw in kullu nafsin naf walbo lamaa calayhaa dusheeda waxaa ahaaday xaafidun mid ilaalinaya wayaqilu wuu yaraanayaa icmaaluhaa camalsiinteeda naxw wa in kullan dhammaan lamaa ay la jamcun waay waa mid kuwa lasoo jamcinayo layuwafiyanna waa u oofinayaa waa u oofinayaa oo waa u oofinayaa waay hum ayaga rabbuka rabbigaadi acmaalahum ayaa u oofinayaa inahu alle bimaa tacmaluuna ama bimaa yacmaluuna khabiir fii qiraa'ati man qof qiraa'adiisii haal aan ku sugannahay khafafa fududeeyay inna inna iwa lamaa fi laayatayni labada aayadood dhexdoodii watalzamu laamu laamtii waay laazimaysaa fii khabarihaa inna khabarkeeda ay laazimaysaa idaa uhmilat haddii la camal haleeyo waidaa khufifat anna anna haddii la fududeeyo baqiya icmaaluhaa camalsiinteeda ayaa baaqa ahaanaya walaakin yajibu waxaa waajibaya an yakuuna smuhaa isimkeeda inuu noqdo damiira shani shanigii damiirkiisa wa an yakuuna inuu ahaado damiiru shanigaasi maxduufan mid la hadfaayo wayajibu waxaa waajibayaa an yakuuna inuu ahaado khabaruhaa anadii khabarkeeda jumlatan jumle inuu noqdo naxw caalima allu waa ogyahay an sayakuunu inuu ahaan doono minkum xaggiinii mardaa kuwa xanuunsanayo waidaa khufifat haddii la fududeeyo kaanna kaanadii baqya waa harayaa icmaaluhaa camalsiinteeda baaq ahaanaysa ay daa laabasho wayajuusu waxaa bannaan xadfu smihaa isimkeeda xadafkiisii iyo wadikruhu isimkeeda sheegitaankiisii sida ka qowlihii shaacarkii qowlkiisii oo kale ka andabyatan tacduu ilaa waariqi salami u dhahay wain khufifat haddii la fududeeyo laakinna laakinadii wajaba ihmaaluhaa faslun waayahay musanifku raxmatullahi caleyh wuxuu leeyahay takfiifu ina wa ana wakaana walaakina waxaan kusoo dhex jirnay ina iyo akhawaadeedii aramahoodii waxaan soo sheegnay in musanifka kaga hadlaayo ina iyo akhawaadeedii shan arrimood arrinkii koowaad in camal falkoodii iyo cadadkoodii iyo macnahoodii inuu yahay arrinka labaad hee xaalaadka ina ay leedahay arrinka labaad ya laama libtidaa shuruudeeda ama isimka ayada la saaxiibayso shardigiisa xaaladda afaraad maa zaa-ida haddii ay la xiriirsato xukunkood qeybtii shanaad ayaa tan amarka waxay tahay ina iyo anna iyo ka anna ilaa kina haddii la takfiifiyo hee camalka camalfalkoodii see u noqonayaa camalfalkoodii see u noqonayaa inay akhawaadeedii waxaan soo marnay inay yihiin lix xaraf lix xaraf inay yihiina soo marnay lixdaasii xaraf hee mid ka mid ah ee weligiisiiba lama shidaayo ayadoo la shidayna lama arkin sida leyta oo kale leyta weligeeda lama shidaayo ayadoo shidana lama arkin anta ii dhig lacalla ayaa ka mid ahayday lacallana weligeeda ayadoo la takfiifiyey lama arkin luugadda carabta laguma arkin biikhtilaafi luqaatihaa ayadoo lacalla la takfiifinayo weligeeda ayadana lama arkin anta ii dhig marka labadaas ka jar lix laba haddii laga jaro maxaa soo haray afartii kale waa kuwan inna iyo anna iyo kaanna iyo laakinna layta ilaa alla ka go haddaba afartaani hee haddii la takfiifiyo camalkiisay u qabanayaan horta takfiifiinta see ku imaanaysaa waa inaan ogaano waayo qaabka loo takfiifinayo waxaan ognahay xaraf kasto shidan inuu ku kooban yahay laba xaraf haddaba marka inna maxay ku kooban tahay laba xarif waay midka hore reeban yahay midka dambena fatxiisan yahay waa laba nuun waay in iyo na haddii aada rabto marka inna inaad takfiifiso waxaad samaynaysaa kii fatxisnaa oo dambe ayaa qaadaysaa ay jaraysaa aada jaraysaa maxaa soo haraa kii hore oo reeban maxaa noqonaa in inna nuuntii dambe hee xadaf oo fatxiisnayday tii hore reeba reebnayday ayaa soo haraysa muxuu noqonaysa waxay noqonaysaa in anna haddaad rabto inaad takfiif ku samaysana sidaas oo kale nuunta dambe fatxiisan ayaa jaraysaa maxaa soo haraya nuuntii reeban an kaannana ayadana waa lamid nuuntii shidnayd ee fatxiisnaysay aad jaraysaa tii reeban ayada soo haray maxaad odhanay kaan laakinana waa lamid ayadana nuuntii dambe ayaad hadfaysaa oo fatxiisnaysay waxaa soo hartay tii reebnayday maxay noqonaysaa laakiin sidaas haddii haddaba marka saas las lagu sameeyo oo latakfiif lagu sameeyo nuuntii dambe fatxiisnayday laga jaro tii hore oo reeban aad soo harto ma camalfalayaan saddeha loo qiibinayaa afartan xaraf markii la takfiifinay la takfiifiyo waxay u qiibsamayaan saddex qeybood haye qeyb inay camalfasho iyo in aysan camalfalin labadaba ku bannaan tahay dulwajhayn ah qeyb dulwajhayn ah in la takfiif in la camal siiyo iyo in la camal tiro labadaba ku bannaan waa midda hore oo ah inna qeyb labaadna in la camal siiyo ayaa waajib ah in la camal tiro ma bannaana waa labo anna iyo kaanna waay qeybna in la camal siiyo ee in la camal tiro ayaa waajib ah in la camal siiyo ma bannaana waa tan ugu dambe ah laakinna saddexdaas ay uqaybsama qeyb in la camal siiyo in la camal tiro labadaba bannaan tahay waxa badan in la camal tiro qeybna in la camal siiyo in la camal tiro hee waxaa waajib ah in la camal siiyo ma bannaan in la camal tiro waa labo anna iyo ka anna qeybna in la camal siiyo ma banaana in la camal tiro ayaa waajiba laakinna waay mala fahmay tanna hore maxaa ku banaan camal siin iyo camal tir maxaa u badan camal tir maxaa yar camal siin qeybna in la camal siiyo waa waajib way meega way law anna iyo kaanna qeybna in la camal tiro ayaa waajiba tee way laakinna intaas way marka ku saabsan yahay darsi wuxuu dhahay marka watukafafu waa la fududaynayaa inna innada yaa la fududaynayaa inna min xayu liraaq maxay tahay naaib alfaacil watukhafafu inna inna ayaa la fududaynayaa innadii almaksuuratu la kasriyey innadii oo la kasriyey waa la fududaynayaa in la fududeeya ayaa waa bannaan tahay way macnaha waa la fududaynayaa haddii la fududeeyo camalka maxaa see yeelaysa marka camalfalka xaggiisi waa kana fayakuru waxa badan ihmaaluhaa ihmaalo inna inna ihmaalkeeda ayaa banaan ay ayaa badan haddii oo la fududeeyey in la ihmaaliyo maxaa laga wadaa in la camal tiro camal la-aan laga dhigo waayo camalkeeda in la halleeyo oo aysan camal falin wixii marka ay ka ay gasho ka dambeeyona waxay noqonayaan mubtada iyo khabar bes intaasay noqonayaan fayakhuru waxaa badanaya ihmaaluhaa inadii ihmaalkeedii camal tirkeedii camal halaynteeda ayaa badanaysa tusaale naxwu in kullu nafsin lama calayha xaafidun oo kale in kullu nafsin naf walbo lamaa calayhaa la calayhaa dusheeda ayaa ahaaday xaafidun mid ilaalinaya hadda marka in intii mukhafafatun min athaqiilati batala camaluhaa mabniyun ala sukuuni laa macla lah min alaraabi inta waa mukhafafa takfiif waa in la takfiifiya banaana laysoo maa mukhafafa aad dhahaysa- ay dhah- aad dhahaysa marka waa la fududeeyey in mukhafafatun min athaqiila culeyskii haggiisa laga fududeeyey oo ahaa inna waa la fududeeyey in mukhafafatun min athaqiilati batala camaluha mabniya sukuun lama lala min alalab waaya kullu nafsin kullu mubtada marfuucun bilibtidaa'i وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره لأنه اسم مفرد منصرف كل مضاف نفس مضاف إليه مبني مضاف إليه مجرور بالمضاف كل مضاف نفس مضاف إليه مجرور بالمضاف وعلامة جر كسرة ظاهرة في حال لأنه اسم مفرد منصرف لما اللام اللام الابتدائي من الفتح لما لا لا من الإعراب لما لا- لا محل له من الإعراب ما زائدة من السكون لا محل له من الإعراب عليها على حرف جر مبني السكون لا محل له من الإعراب والهاء ضمير متصل من السكون في محل جر بعلى الجار والمجرور متعلق بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر خبر مقدم عافظ مبتدا مؤخر مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره لأن اسم مفرد منصرف والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع خبر المبتدا الأول أو أه كل ولا إعراب كرا إعراب كرا وبنانتها إن لقد ديقوا عليها جار مجرور كسي حافظ لو تعالو جو حافظ أنه مبتدي ورا خبر لو قد ديقن وبنانتها إعراب هان هذا مرك إن دي مخففة هذه لقد ديقى للتخفيفية معمل فشي ميشاني ميا إهمال أيا كدعي عمل فالملهن معمل فلي waayo wayaqilu wuu yaraanayaa icmaaluhaa inadii camalsiinteeda ayaa yaranaysa inadii in la camal siiyo way yar tahay laakiin waxaa badan in la camal tiro laba wajiilo waayo labadaba waa banaan tahayo in la camal tiro waa banaan tahay in la camal siiyona waa banaan tahay waxaa badan laakiin in la camal tiro waxaa yar in la camal siiyo wayaqilu wuu yaraanayaa icmaaluhaa inadii camalsiinteeda tusaale naxw wain kullan lama layuwafiyanahum rabuka acmaalahum inahu bima ta- bima yacmaluuna khabiir had way camal fashee wain kullan wain kullan dhammaan hee lamaa ay la jamcun waa kuwa lasoo jamcinaya waay aakhiro layuwafiyanna la wallaahi ilaahay baan ku dhaartay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay yuwafiyanna layuwafiyanna waay waa u oofinayaa oo waa u oofinayaa oo waa u oofinayaa hom ayaga allah rabbuka dheh rabbigaadi acmaalahum acmaashooda ayuu u oofinayaa qof kasta wixii soo kasbaday la siinayaa in khayran fa khayrun wain sharan fa sharun inahu in allaha alle bimaa wixii oo taac yacmaluuna ayaga samaynayaan khabiirun waa hoos ogyahay waa ka warqabaa waxaa isaga maogyahay ma jirto hadda shaahidku waxaa waaye in kulla lamaa layuwafiyanahum intaas waayahay waawdaani waa istinaafiya iskaga dhig وإن كلا الواو للاستئنافية مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب إن مخففة من الثقيلة تايه تنسب الاسم ترفع الخبر فمن السكون لا محل لها من الإعراب كلا اسم إن منصوب بإن وعلامة النسب فتحة ظاهرة في آخره لما علام اللام الابتدائي من الفتح لا محل له من الإعراب ما هي خبر إن من السكون في محل رفع من السكون في محل رفع إن هذه ماذا لقديكو نكرو waxaa laga dhigi karaa mawsuulun waa laga dhigi karaa adiga le marka sii samaynayso waa ku banaan tahay samee hadda maxaan ka dhignay nakiro waay ma shay ma ay la jamcuna dhahane ama la khalqun inta waa dhihi karta lama alladhi ama lama alladhiina intan waa dhihi kartaa mufradna waa loo isticmaalaya jamcna waa loo isticmaalaya soo maa tii rabta dhe لما علم اللام الابتداء من يفتح لام لله من الرب ما هي اسم ان مبني على السكون في محل رفع لا يوفين اللام موطأة للقسم لرد مبني فتح لام لله يوفين فعل ماض مب... فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة لا ملل من الرب حدا توكيد الحديث سمعا ولا ضمير هم ضمير متصل أما هم ضمير أما لا ضمير متصل من الضم في محل النسب مفعول به مقدم وأن مدعول كودوا والميم علامة جمع الذكور والسكون لا ملل من الأعراب يوفي فعل كذا وي رب وي ربك رب رب ضاسي وفاعلك يوفي متك وفينا يا وي الله سبحانه وتعالى كاف كان كاف كان مضاف إليه أعمالهم نوى مفعول لبات سيداس إلى آخر كو ضد الشهيد وعوى وإن كل لما ليوفينهم سيداس وي هذا وعمل فشيء أيضا عمل فشيء نواتنا لكن و يرتهي في قراءة من قف قراءة سي لحظة هل أن كسغنا هاي مركي أنسان إعرابني وي عمل سيني خفف فضيي إن إن ذي إي ولما لما قفك فضيي قراءتي سي لحظة أنا كسقنا هاي في الآيتين لبض آيات با لما ذي هرنا ولا فضيي إن ذي ولا فضيي إن تندمن ولا فضيي لما ذن ولا فضيي dadkii fududaanta akhriyeen hee haddii la qabto qiraa'adoodii waa saas fudeedka dadkii ay akhriyaan waayahay marka qiraa'adaasi haddii la akriyo waxay noqonaysaa sidaasi waay naafic iyo ibnu kathiir ayaa qiraa'adaasi akrinaya keyrkooda takfiifka qaarna waa la akrinayaa waxay akrinayaan hee waa la shidayaa tii horena waa la shidaa tanna waa la shidaa haddii la shido waxay waa isbedelaysaa intii waxay noqonaysaa naafi noqonaysa markaas haddii la shido وتلزم اللام في خبرها إذا أهملت وتلزم ويلازميسا وتلزم ويلازميسا اللام لامتي ayaa waxay laazimaysaa fii khabarihaa inadii khabarkeeda ayaa laazimaysaa mar walba goormaaha idaa uhmilat hiya inadii haddii la camal tiro intii le loo jeeda watalzamu laamu laamti way laazimaysaa fii khabarihaa khabari in in khabarkeeda dhexdiisa laasimtaa idaa uhmilat hiya inta haddii la camal tiro oo la camal halleeyo waa laazim kama joogi karto haddii inta la camal tiro haddii la camal siiyo maahaya haddii intii la camal siiyo la camal tiro laam khabarkeeda waxaa laazim ah in la xidhiidhsato laamtii loo yaqaanay laamul ibtidaa'i waayo laama alibtidaa'i in la xidhiirsato ayaa laazim ah ayaa hee ayaa laazim ah sabab litufariqa baynaha wa bayna in annaafiyati fi lugati alcaaliya litufariqa baynaha wa bayna in annaafiyati fi lu- fi lugati alcaaliyati litufariqa si u kala saarto laamtan baynahaa intan oo mukhafafada ah iyo wa bayna in intii beenkeeda annaafiyati naafiyada hayday carabta dhan dhexdoodii miya fi luqati alcaaliya reer caaliyo luuqadoodii waa soo marnay soo maa tii iyo tan ayaa isku darsamayaan haddii tan laam aan la gelinin haddii muhmalo laga dhigo marka si labadaasi loo kala sooco taas naafiyada hayday iyo tan oo mukhafafa min athaqiila si loo kala sooco loo loogu kala garto darteeda ayaa haddii la camal tiro khabarkeeda loo gilo laazim u tahay in laamtani la geliyo mala fahmi taas meeshaas way howsheedii laba wej bay ku banaan tahay inna haddii la takfiifiyo ihmaal iyo icmaal labadaba waay waidaa khufifat haddii la fududeeyo anna annadii baqya waa harayaa icmaaluha icmaalkeedaa haraya oo baaq ahaan ayaa laga wadaa inadii may ana anadii haddii la fududeeyo ina waa laga soo baxaye anna haddii takfiif lagu sameeyo waxaa soo haraya camalsiin in la camalsiiyo si kale maya waa camalfalay mar walbo takfiif haddii lagu sameyo camalfalaysaa le waayahay baqiyan waxaa soo haraya icmaaluhaa camal siinteeda walaakin yajibu laakiin shuruud ay leedahay saddex shard uu sheegay musanifkeedi haye walaakin hasi walaakin yajibu hasi yeeshe waxaa waajibaya an yakuuna smuhaa anadii isimkeedii inuu noqdo damiira shani shanigii damiirkiisii damiiru shani inuu isimkeeda noqdo waajib way haddii anna takfiif lagu sameeyo horta waa la camal siinaya laakiin waxaa shardi ah in isimkeeda uu noqdo damiiru shani waay damiiru shani isimkeeda noqdo waa shard laakiin madhab laisku waafaqsan yahay ma aha khilaafa ka jira culamada qaar waxay leeyihiin damiir ayaa shardi ah bes laakiin damiir shani inuu noqdo shardi ma aha sidaasaana sawaabka in mar walba damiir shard ahdo damiiru shan uu noqdo isimkeedii shardi maaha laakiin in damiir noqdo sah waaya marka damiiru shani in isimkeeda noqdo uu dhahay damiiru shan maxaa laga wadaa horta macnihiis waxaa waaya damiiru shani shani waa arrin arranka iyo xaaladda ayaa laga wadaa wixii markaasi jiro ayaa la loola jeedaa shani shani waa arrin waay arranka iyo xaalada waay marka arankii damiirkiisii ama xaalkii damiirkiisia la wadaa damiiru shani haddaad noqosho waa saas damaa-irta kale wuu khilaafsan yahay shan arrimooda ku khilaafsan yahay damiiru shani hee horta damiiru faslig oo kale maana isaga waa ism damiir fas muxuu ahaa a xaraf uu ahaa kaas isaga waa damiiru ism waay waayahay marka wuxuu ku khilaafsan yahay damaairta shan arrimood waa qorbal waa ku horumarinaa wadamiiru shani yukhaalifu an idamaa'iri bikhamsati umuur wadamiiru shani yukhaalifu can idamaa'iri bikhamsati umuur wadamiiru shani yukhaalifu can idamaa'iri bikhamsati umuur ko an yakuna mubtadaan ko an yakuna mubtadaan an yakuna mubtadaan labo wa an yakuna mufradan wa an yakun mufrada wa an yakuna mufradan saddex wa an yakuna damiiran ghaa'iban wa an yakuna damiiran ghaa'iba an yakuna damiira aa'iba afar wa an yacuuda calaa mutaakhirin canhu wujuban lafdan wa rutba ay wa an yacuuda calaa mutaakhirin canhu wujuban lafdan wa rutba wa an yacuuda calaa mutaakhirin canhu wujuban lafdan wa rutbatan shan ألا يخبر عنه إلا بجملة ألا يخبر عنه إلا بجملة ألا يخبر عنه إلا بجملة وعندني وضمير الشأن شأن ضمير كيسي يخالفه خلافيا عن الضمائر ضمائرتي حق وضو خلافيا بخمسة أمور شن رموضك خلافه shan arrimood ayuu ku khilaafayaa haye kow an yakuuna inuu noqdo mubtadaan waay weligiisi mubtada maahane wax kale mu noqdo damiiru shaan weligiis alihiis mubtada u noqona ama mubtadanimadiisa ku baqaado ama nawaasik ha gashee mar walbo ama mubtado masboos boos mubtada ayuu taagan yahay mubtado waa inuu noqdo waayahay an yakuuna mubtadaan waay ko damaarta kale mubtado ay noqonaysa wax kale way noqonayan soo maa asaga weligiisi alihiisi mubtado aana asalkaas kama guuraayo haddii caamil nasakho galaayana booskiisuu fadhiyaa booskii mubtadihi labo an yakuuna mufradan weligiisi mufrad inuu noqdo waaysa muhanimo ma noqonaayo jamca ma noqonaayo hae weligiisii alihiisii mufrad ayuu ahaanayaa mufrad wey jamac ma noqo muhane ma noqonayo jamaca ma noqonayo bes mufrad mufradkaasi haddii doono muanath ha ahaado haddii doono mudakar ha ahaado mufrad mudana mudakara ha ahaado haye mufrad he muanath ha ahaado laasim mar walba mufrad inuu noqdo waay muhane ma noqonayo damiiru shaan ma noqonaayo jamc saddex an yakuuna damiiran haa'iban damiir haa'ib inuu noqdo weligiisii alihiisii damiir ma noqonaayo mukhaaab ah ma noqonayo mutakalim he weligiisii haa'ib lay waay an yakuuna damiiran haa'iba an yakuuna damiira haaib damiira haa'ibin ma dhihi karaa ya damiira haa'ibin may waxay u diidaysaan idinkaas weydiiba waqti uma hayne damiiran haa'iban afar weligiis muxuu noqona dhaanay damiir haa'ib maa laga wadaa damiir qof kale laga warbixinaayo waay haddii doono ha joogo haddii doono ha maqnaadeen laakiin waa laga warbixina qofkaani mukhaatab maaha mid la hadlaayo damiirkiis ma noqdo mutakalim mid mid hadlaayo ma noqonayo laakiin mid laga warbixinayo laga hadlaayo ayuu noqonayaa ama ha joogo mase maqnaadee waaya afar an yacuuda waa inuu u laabto calaa muta'akhirin mid ka dambe canhu haggiis wax asaga ka dambe isim asaga ka dambe inuu u laabto waay damiirkaasi damiiru shaniga wujuuban waajibnimo waay waa arrintaasi lafdan lafd ahaan ugu dambeeyo warutbatan daraja ahaan ugu dambeeyo damiiru shani wax ka horreeyey uma laabanayo weligiisi alihiisii toddobadii ama lixdii laga soo reebaya damiir u laabanaayo lafdan warutbatan ma banaan ilaa lix masaa-ishii ku jiraa wilam wuxuu kamid ahaa kii kii koowaad soo maha wacawdumulmani lama koo maha waa damiiru shan kii waay naftarkiisu damiiru shan wuxuu u laabanayo weligiis alihiisii wixii ka dambe wixii ka dambe u laabanayaa waxa ka horreeya uma laabanayo horta damiir sidiisiiba marjicilaan ma istaagay soo maa inuu u laabto wax ka horreeyey ama inuu laabto wixii ka dambeeyo kan wixii ka horreeya uma laaban karo hee wixii ka dambeeya bes ayuu u laabanayaa damiiru shan haddaad aragto bes wixii ka dambeeya lay u laabana waaya sidaas way shan allaa yukhbara canhu ilaa bijumlatin shan maano ma afar waay anlaa yukhbara in aan looga khabrin canhu haggiisi ilaa bijumlatin maahane maxaa laga wadaa khabarkiisii hee jumlo maahane wax kabel ma noqdo damiiru shani khabar mubtaduna waan aldhahay soo maa khabarkiisii hee jumlo maahane wax kale ma noqdo mufrad ma noqdo khabarkiisiiya hee mufrad maba noqdo jama jumlo le waay bes jumlo ayuu noqonayaa ama ismiya ahaata masficili ha ahaatee waayahay wa anlaa yukhbara in aan looga khabarin canhu damiiru shaniga xaggiisii ilaa bijumlatin macane wax kale jumlo in khabar looga dhigo wax kale maya ma fahmne wuxuu ku khilaafsan yahay hala qabto maanta kadib kuma laabanayno ilaa haddii la isweydiye su-aal maahane hada musaniif wuxuu dhahay marka waidaa qufifat haddii la fududeeyo ana anadii baqiya icmaaluhaa camalsiinteedii ayaa baaq ahanayaa walaakin yajibu hase yeeshee waxaa waajiba an yakuuna smuhaa anti isimkeed inuu ahaado damiir shani damiir shana damiir shan ahaanshidiisa in laskuma waafaqsano soo maa waay wa an yakuuna haddana inuu ahaado damiiru shaniga maxduufan waay waa in la xadfo waa la xadfayaa haddana damiiru shanigaase waa la xadfayaa maxduuf inuu noqdo waay waxaa waajib ah damiiru shani u noqdo isla markaasi haddana in la xadfo waay waan yakuuna waa inuu ahaado maxduufan mid la xadfay inuu ahaado waay damiiru shanigaas saddex saddex shardi uu sheegay wa yajibu waxaa waajiba an yakuuna khabaruhaa jumlatan asaga damiir shaniga isimkeedu noqonaya soo maa haddii isim noqday boos boos buu fadhiyo booskee waay boos mubtada soo ma khabarkiis muxuu noqonaa maxaan soo sheegnay hadda inuu noqonayo jumle be soo ma idan haddii isimkeedu damiir shani noqdo maxduuf inuu noqdo isla markaasi antaasi khabarkeeda inuu noqdo jumla waa iswaafaqsan yihin wayajibu waxa waajiba an yakuuna hee an yakuuna khabaruhaa khabaru an anti khabarkeeda jumlatan inuu noqdo ayaa waajib ah waay yajibu faacilkeeda aabana miyo hay masderka laga soo dhalaalinaya waaya idinka isweydiiya dhalaalinta dhow naxwu calima an sayakuunu minkum marda oo kale calima huwa allu waa og yahay an sayakuunu anhu shani ah sayakuunu inuu ahaan doono minkum xaggiinii mardaa kuwa xanuunsan wuu og yahay haddaba calima maxaa waay waa ficil maadi a waay waa faacilkiis lamiir mustatir waay haddii lasoo qadar muxuu noqonaa huwa xaggee u laabanaa allah an sayakuunu shaahidkeen haddanta waay an sayakuunu waay an mukafafatu min athaqiilati tansib lisma watarfacu lkhabara mabniya sukuun laa maxala laha min aliraab hay isimkeeda waay waa xadfin yahay soo maray dee wasmuhaa maxduufun taqdiiruhu annahu waay hu waay annahu haddii lasoo qadaraysa waa ayada iswataan shidana la keenaya annahu shani ah ama anhu shani ah yakunu sayakunu siintan maxay tahay harfu tanfiis yakunu ficlun mudaaricun mutasarifun min kana an naaqisa yarfacu lisma wayansibu lkhabara calaamatu rafyihi damatun daahiratun fi aakhirihi muxuu u baahan yahay ficilkaani ismiyo khabar waay mardaa ismkeedii waay minkumna soo hormartayna waa khabarkeedii meesha ka raas waljumlatu min alficli amase wajumlatu min yakun wasmuhaa mase wasmihaa wa khabarihaa fi maxali rafcin khabaru an jumlo ayaa khabarkeeda noqday ma aha mas ma tahay a waa la helsantay idan saas wa meeshaas in waxaa ku dhammaaday marka in an anti annadii la takfiifiyey hoosheedii waidaa kufifat ka anna haddii la takfiifiyo waidaa kufifat haddii la takfiifiyo la fududeeyo kaanna kaanna baqiya icmaaluhaa labadaani waxaan dhahnay mar walbo haddii la fududeeyo way camal falayaan ihmaal laguma sameeyo waajib waxaa ah in la camal siiyo baqiya waxaa soo haraya icmaal waa imaalkeeda subaq ahaanayo waay aydan laabasho aydan muxuu u dhahay ee sidii anti oo kale waay ayadana camalkeeda waa baaq ahaana waay lama camal tirayo wayajuusu waxaa banaan xadfu smihaa wak- wa dikruhu wayajuusu waxaa bannaan xadfu smihaa isimkeeda xadafkiisii waayo wahuwa alakharu saasaa badan waan yaa badan in isimkeeda la xadfo wahuwa alakhar wayajuusu xadfu smihaa isimkeeda xadafkiisa ayaa badan wahuwa alakharu saasaana badan wayajuusu waxa banaan xadfu smihaa anna isimkeeda ama an me kaanna dheh kaan isimkeeda in la xadfa ayaa banaan wahuwa alakharu waana saasa badan wadikruhu sheegitaankiisina waa banaan yahay wadikruhu min kudara mantanaha nusakta qaar ma qorayaan wadikruhu iyo wadikruhu isimka sheegitaankiisiina waa banaan yahay waayahay isimka in la sheegana waa banaan yahay laakiin waa yar yahay haddii in la hadfo banaan badan ayaa waana badan la dhahay meesh maxaa ka soo baxay in la sheegana waa banaan tahay laakiin waa yar tahay sida ka qowli shaaciri shaacirkii ama ka qowlihii dheh shaacirkii qolkiisii oo kale uu dhahay kaan dabyatan tacduu ilaa waariq salaami beedka qeybaa kama aqoon qeybtiisii hore waxaa waaye wa yowman tuwaafiina biwajhin muqasamin kaan dabyatan tacduu ilaa waariqi salaami wa yowman wa yowman tuwaafiina biwajhin muqasamin wayawma wayawman tuwaafiina biwajhin muqasamin kaan dabyatan tacduu ilaa waariqi salaami waxaas kale nin la yidhaahdo baaqith ibnu suraym baaqith ibnu suraymin saad waqiila hayruhu waqiila hayruhu waxaas kale baaqith baaqith hayn iyo tha korka saddexa baaqith ibnu suraym saad tasgiir ibnu suraymin waqiila hayru waqiila ligayrihi keyrkiisii askalen waa la dhahay waayahay baxarkiisina waa baxru tawiil waa taqaanaan si loo qaaday marka macnahaan marka fiiri wuxuu leeyahay shaacirkaani wuxuu ammaanayaa maxbuubadiisii tii isaga jecelaa markaasuu oranayaa wa yowman maalinna tuwaafiina waxay soo qaabilinaysaa waxayna soo qaabilinaysaa biwajhin weji wejigaasoo muqasamin la qurxiyey maalmaha qaar haddii aada aragto wejigeeda hee aada u qurxoon yahay ayaa noo imaanaysaa wa ayaana soo qabilinaysaa wa yowman maalina tuwaafii way qaabilinaysaa wa na anaka waxayna soo qaabilinaysaa biwajhin weji wejigaasoo muqasamin la qurxiyey muqasam siim la qurxiyey waay ayaana soo qaabilinaysaa wa yowmad waa daraf tuwaafiina waa ficilkii mudaaric haye faacilkana hiya naadana ficlan bihi biwajhina jaaramadruur waay waa fi ku tacluq muqasamna waa sifo waa iska caddahay intaas kaan dabyatan kaan dabyatan waxaad moodaaba hee garanuug tacduu u dhiibanayso ama u laacayso ilaa waariqi salaami sarmaan geedka la dhahaayo celaantiisii saasaa moodaa boy kaan dabyatan waxaad moodaa hee garanuug ama eelo eelo mataqaanaa garanuug mataqaanaa eelo dadka qalan si kale mataqaanaa eelo baxashi oo idoodka aduurka joogto haa gudguduudan qurux badan ha beerka iyo meelahan hoos kacad korna guduud ah aada u qurxoon ari loo malinaayo laakiin waa ku luqun luqunteed waa ka dheer tahay soo maa taas gabar uu ammaanaya marka wuxuu leeyahay kaan dabyatan waxaad moodaaba hee garanuug ama eelo damyadaas oo tacduu u laacayso ama u dhiibanayso ilaa waariqi salami geedka sarmaan la dhahaayo hee alaantiisii xaggeeda u laaday u laacanayso ama u dhiibanayso ayaa mudaab u malaynaysaa u malaynaysaa waay wuu ammaanayaa wuxuu ula jeedaa geedaasi oo garinuugta ama eelada markii geed horta geedaa geeda sarmaan la dhahay mataqaana geed qodax leh banaanada ku baxayo maraha qaar korna aadayo geesta u kala baxaayo mero yar yarna bixinaayo abkan maraha qaar le laga cunaayo waa taqaana maano dooga badan marka wuxuu leeyahay geedaasi waxay keenaysaa alaan iyo meri ayay keenaysaa markaasi garinuugtii lugaheeda kor u qaaday geedihii ayaa lugaheeda saaranaysaa markaas ayaa waxay dhiibaysaa luqunteedii geedii doogiisii ayaa marka u dhiibinaysa afkeeda soo cunaysaa waa iskala bixinaysa marka markii geedaasi ay cunayso waa iskala bixinay luquntii ayadoo markii hore luqun dheerayday haddana he markaasi si zaaid a u dheeranaysa luqunteeda soo maha sidaas waay marka gabadhan wuxuu leeyahy luqunteedii waxaad moodaa taas oo kale waa luqun dheer tahay dumarka luquntiisa dheer luqun dheerna waa qurxoon yahay dumarka kale waa ka qurxoon yahay haddana boggeedana waa dhuuban yahay saas oo kale mid calool weyn ma aha caloosha ka weyn ma aha wuu ammaanaya hade shaacirkaas warkiisa sheegayn anaga maya saas wey mid bog dhuuban waayo luqunteedana dheer tahay gabadhaani sida taas oo kale haye muxuu diidayaa ay mid luqunteeda gaaban tahay oo coloosheedana weyn tahay u diidayaa taasuu diida asaga waa gartay a hadda waxaan ka rabnaa shaahidkan ka rabnaa maxaa waay marka aawa shaahidka kaan dhabyatan waay waaya hadda dabyatan haddii la yidhaahdo maxaa lagu sameeyey dabyatan maaa muxuu noqonaya khabar isimkeedii waaye isimkeedii waaye waayahay haddii dabyatan isimkeeda laga dhigo khabarkiina aaway marka waa maxduuf waa xadfan yahay oo haadihi lmar'atu jumladaas la soo gadara haadihi lmar'atu tan gabadhan ah saasaa mudaa kaan dabyatan tacdu ilaa waariqi hee salami hadihi lmara waxaa bannaan kale in la xadfo haddiyaa la xadfay horta khabarkii soo maaha waayahay waxaa bannaan in la xadfo isimkana waa bannaan tahay oo khabarkii laga tago oo dabyatun la yidhaahdo markaasi la godo isimkiina markaasi wuxuu noqonayaa kaanhaa kaanahaa oo damiir moysasi ka xadfa intaasna waa bannaan tahay eraab ahaan marka kaan hee xarfu tashbiihin maxaa la jiray eraabteeda kaan xarfu nasbin wa tashbiihin mukhafafa ama ku hormaray kaan mukhafafatu min athaqilati tansibu lisma tarfacu lkhabara mamiya sukuni lama la lamil araaba dabyatan ismu kaan mansubun kaan wa calaamatu nasbi fatatun dahiratun fi akhir lianna ismu mufrad mufrad lianna ismu mufrad munsarif tacdu ficlu mudaaricun marfuucun litajarudihi can اnaasibi wاljaazimi wacalaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala lwaawi calaamatu rafcihi damatun muqadaratun cala lwaawi manac min duhuriha hiqal wafaacilu damiiru mustatirun fihi jawaasan taqdiruhu hiya waay waljumlatu min alficli walfaacili fi maxali nasbin sifan waa la yihahdaa waayay sifo waay ilaa waariqi ilaa xarfu jari waariqin waa majruul jar majruulku wuxuu ku taaluqaya marka hee tacdu ilaa waariqi asalami u dhiibanayso waay asalamin waa mudaaf waariqin waa mudaaf asalamina mudaafun ilayhi markaasi waa haa waaye jumladii ee isimkeedii waa hadfin yahay oo haadihi almara lasoo qadaraya waayahay intaasi ayaa ayadana ay tahay waidaa khufifat laakina wajaba ihmaaluhaa warkeeda oo yaryahay waidaa khufifat haddii la fududeeyo laakina laakina la fududeeyo hee wajaba ihmaaluhaa camal tirkeeda ayaa waajiba ama camal la-aanteedii ama camal tirkeeda ayaa waajiba waay camal halaynteeda ayaa waajiba ayada warki saasi ayaa ay tahay sida nuxaada ay qabaan inbood int intoodii badan laakiin qaarkood waxay leeyihin way amalfalaysaa laakiin sida raajaxga ma amalfaso sidaan ma amalfaso mamnuuc waay luuqada carabi laguma arkin waidaa khufifat haddii la fudayo laakina hee wajaba ihmaaluhaa ihmaalu laakiin laakinti ihmaalkeedii camal halaynteeda ayaa waajib ah afartii waa sheegay labada kalen horey u sheegnay maxay ahaayeen mid in la fududayaba ma banaano weligeeda lama arkin midna in la shidaba lama arkin intaani waa intaas way faslun wallahu subxana wa taala alam